laba inuu yahay oon shardi kani ahayn bal labada xaalaba waa laba xaalo oo dee aan kalsoonidii inaan meesha loo jeeday ahayd inay nuskadan nuska saxiixata inaan ku kalsoonaano labada xaalaba waan ku gaadhayna marka labada xaalaba waa jaa-is ha laba yidhaaha taasaa roon iyo taasaa roon iyo laakiin in shardi mid laga dhiga taasi waa qowl qalada bal intaasu bal tan marka wuxuu hi walyandur ha eego assaamicu kii maqlayay ee dhegaysanayay casar iyo darsi xiina markuu yadlubu cilmigii dalbaya ama wax dhegaysan fii nusfatin nusko ha eego nuskada waqtigaa darsigu socdo wa qaala waxaanu yihi yaxya yaxya bnu maciin yajibu nadarka caynkaasi isagu waajib buu noqonayaa ayuu yihi oo waxa weeye inuu eego siuu hadhow ay u noqoto dee inuu taa wuxuuga wariyo waajib bay noqonaysaaba halkan nayn wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala inoogu sheegayaa bal ninkii marka xaalad samaac la joogo dee waqtiyadii riwaayada iyo taasba samaac waasan deersigan aan ku jirno oo kale oo sheekii ama uu isaga aqriayo ama lagu dul aqriayo dadkii dalabada ahaana ama uu yeedhinayo dadkii dalabada ahaana ay joogaan oo dee nuskooyinkoodi iyo kutubtoodii ay kalaba socdaan haddaba wuxuu leeyahay ninkii isagu dee nusko lahaa ee nuskadiisii haystay markaa samaacu jiro waa kaa waa inuu la socdo eega nuskadiisan ee sheeka nuskadiisina waata laga aqriaya ama isagu kaba aqriaye ruuxaan nuskaba lahayn ee dersigii jooga dee waa kaa dadnaan kitaab lahaynba dersigii imanayaba taasna waxay leeyihiin ruuxan dee nuska ay maciisa tahay ee dalabadii uun ah hala eego dee ini hadhow wuxuu doonayaa darsigan magaciisii baa lagu qorayaa inuu joogay dadkii kitaabkan riwaayada u lahaa buu noqon berri waa ama ber dhowna isagaaba warin doono laga warin doonaa bal markaa si uu isaguna ula socdo wixii u dabdiso nuskada hala eego cidda kale ee nuska leh taas ha laba eego bal taas weeye adugu bal markaa arrintani waa istixbaab oo ruuxu hadduu darsigii joogo nuska ma haysto nusko kalena lama eegayo laakiin waa joogaa berigii dambuu doonay inuu casharkii caynkaasaa kolley samaaci waa loo qore uu sheekhii kaba wariyo riwaayo ahaan iyo sanad ahaan uga wariyo ee kolley shardigiisu waxay noqonuun inuu nusko muxaqaqo ah inay axaadiistii kaba qaato ama riwaayadii laakiin samaaci waa ansaxaya waaye laakiin tani waa istixbaabo inay si dhacay meeshii inuu la socdo casharkii kiisa ha eega kiila ka kalena cidda kale nuska haysata ee isagu kitaab haysata ama nuska hala eego taas baa adugu waa istixbaab laakiin imaamkii macruufka mashhuurka yaxya bnu maciin ayaa isaga wuxuu kaba dhigayaa taasi inay laga maarmaan tahay oo su-aal baa la weydiiyey in isagu aan kitaabkiiba eegeyno iska fadhiyey muxadiskiina waa aqriyayey hadhow isaga ninkaa muxadiska ee waaqiriaya dee darsigiisiiba laga joogo waxbigiistaa kaga warin kara magu eegeyn markii oo wax kitaabo uu eegayay ma jirin markaas baa wuxuu jawaabtiis noqota ni asayda taasi may wax kagama warin karo ma banaana laakiin sheekada gudu ahaaba sheekada intoodii badnayd buu leeya ama caamadooda saasaa samaacoodi weeye oo duruus ay xaadireen oonay nuskadiina eegeyn baabay wax ku wariyaan aniga asayda laazim ah adugu bal taas waxay kuba tiriyeen inay iyadna tashadud riwaayo tahay samaaci u ansaxayaa bay leeyihin laakiin waxaa habboon inuu isaguna si uu dee bal wixii jiray sheekhi qiraaba ku mashquuliyey ama cid kalea ku dul aqreyse nuskada kiisa ama takalee lahayo uu eego intaa cashar ku jira uu la eeganayo inuu iska fadhiyinuno dhegaysigaasun aanu ku kaaftoomayn bal beydkan dambe waa intaas weeye laqbadan ku yar laabmaya uma alayhi ay uma bacda taksiili nuska ama isagu ha qorto ama cid kalaba dee si kale ha u heleen nuskadaa taxsiilkeedii dabadeed calayhi korkiisa waxaa shaksiga alcardu bandhig uu bandhigo ee uu ku saxo markaa cardi iyo muqabala waa isla mid muxuu bandhigayaa bilasli asalkii oo waa nuskadii u asalka ahayd ee aada ka soo naqlinayseed ka soo qoranaysayba waa tii sheekh walow ijaazatan walow kaana akhduhu qaadashada uu sheekha axaadiistan iyo kitaabkan uu kaba wariya haba noqoto ijaazatan ijaazo samaacba yaanay ahaanin qiraa'adaani ahaani sheekhu kitaabkuna ku ijaasariye laakiin nuskhadiisii inaad u bandhigto markaad axaadiisiga babdisateed qoratay taasi laga maarmaan bay noqonaysaa aw asli asli sheekhi aw amase alcardu bilasli aw biasli asli sheekhi haddii dee asalkii sheekhu mutacadir yahay marka aanu suurtogel ahayn ama aanad haynba sheekha asalkiisa asalkiisii oo waa isaga sheekhaga sheekhiisii kitaabkii uu lahaa ama nuskadii lagaba qoray ee isaga kiisii ahayd ama kuwii lagu saxayba ahaa taa iyada in loo lagu saxo oo loo bandhigo laba qaabiliyo waa muraajacadii ayaa laga maarmaana aw farci aw farcin aw bifarcin amase alcardu bandhig nuskadii aada u bandhigtid oo aada ku saxdid ood qaabilisid bifarcin farac faracaasoo muqaabalin ism mafcuul weeye halkan la saxay oo isaguna markii horeba usuushaa la qaabiliyo o lagu saxay afaracu waaxid kaloo dalabadii kamida nuskadii leh laakiin hadday nusko keliya utoonu waxba aanu muqaabalo la iman oonu sixintaasi ictibaar ma yeelanayso ee waa nusko ama asalkii sheekha la qaabiliyo o lagu saxay amase asalka asalkiisii lagu saxay ama furuucdii ay dabdisnayday lahaayeen kuwaasi lagu saxay oo kulli nusko musaxaxo ah oo la dabdiyey oo muqaabalaa taas iyada oo faracba ah oo laba de sheekha kiisiina ahayn sheekha sheekhiisiina aan ahayn laakiin dadkii kale dalabadaa ay ka qaateen ay iyaga kuwooda ku saxayn la ogaa inay nuskadani dibqal asli taha asalkii waafaqsantahay taa inuu kuba saxo taas baa laazima wakhayrucardi haddaba muqaabalada iyo sida idhacaysa weeye kayfiyadii maka cardiga cardiga sida u khayr badanna ma kaana maca ustaadi waa wixii ahaaday ustaadkiisa noci iyo sheekhiisa noci binafsihi nafaantiisa isaga haysa nuskadiisii isaga muqaabaladii la imanaya laakiin waa sheekha nociisii oo isaguna dee lagu dul aqriyaya ama aqriyaya id yasmacu macnaa waa xina yasmacu marka uu maqlayo darsigii ee sheekhi aqriyayaba inuu isagu nuskadii soo qaato uu qortay uu la socdo xadiis xadiis ugu eegayo ama dee waxa weeyaan ugu eegayo wixii uu qortay sadar sadar iyo xadiis xadiis iyo kelima kelimada waqiila waxaaba la yihi bal khayru lcardi taas hore maaha de waxaa cardika u khayr badan ee u fiican maca nafsi maa kaana maca nafsi naftiisa noci wixii aday ujeedadu labadii kitaabo isla qaato labadii nuskaba uu isu eegayo washarada bacduhum barkoodna waxaabay shardiyeen haadaakan oo maxay ah alcardu ama almuqaabala maca nafsihi ruuxu binafsihi uu yahay kan labadiiba u hayste labadiiba u eegaye mid mid isugu hubsanayo taasee isla aqriyaya isagunuu isla aqriya labadii taasee uu isku saxo taas baabay barkood shardiyeen laakiin wafihi wafi hada istiraadi way istiraadka caynkaas ah in la shardiyo taa shardi laga dhigo gullida waa qaad baa loo nisbeeyey ruuxii lahaa ee qaa'ilka ahay taa kuba tegey walyandur ha eego assaamicu kii isagu dhegaysanayay darsi intuu joogay ah ka wax dhegaysanaya xiina markuu yadlubu dalbayo cilmigii ama dhegaysanayo fii nuskhati nushaha eego ama tii siyaama tii kale dee ruux kale hayste uu laba fadhiiba ah waana istixbaabkaasi wa qaala yaxya yaxya wuxuu yidhi yajibu waa waajiba nadarkaasi siuu hadhow uu u warin karo laakiin wixii aanu eegaynin markaa eegaynba uu iska fadhiyey uun hadhow can fulan ma odhanayo kuma warin karo hadduu nuskadii xataa helo bartaa hore laakiin ka dhigeen si dee camalku uu kuga yimi waana wixii dee culimadii hore ay laba imanayeeno waa umuuro taariikhi on umuurahan inta badan wuxuu ihi naadimku raximah llahu tacaala wajawaza alustaadu an yarwiya min wajawaza wuu baneeyey alustaadu ustaadkii abuu isxaaq alisfirayini imaamka macruufka ahaa ee usuuligana ahaa ee mutakalimkana ahaa faqihana ahaa ninkaasi wuxuu baneeyey oo macna afkiisa dee uu leeyahay waxa dhib ma laha oo way iska banaan tahay an yarwiya ninkii daalibka ama shaksigii inuu wariyo min kitaabin kitaab uu wax ka wariyo kitaabkaasoo kayri muqaabalin mid la muqaabaleeyo cardiga iyo msaxitaankaa lagula yimi oo taa aanu ahayn walilkhadiibi khadiibna waxaa u sugnaaday iyadana dee qowlkaa lamid ah laakiin in bayana hadduu caddeeyo oo walilkhadiibi khadiibna waxaa u sugnaaday waa alqowlu biljawaas in nuska aan muqaabalo ama cardigan iyo muqaabaladan aan lagulaba imano nuska aan nidhaahno waa nuska la saxay oo la dabdiyo la muraajaceeye aan ahayn wax ka wariyo waa goorma in bayana hadduu caddeeyo nuskhadiisan ama kitaabkiisani inaan la muqaabalayn uu caddeeyo markii riwaayadan walxaal annasku naskiguna qoritaankuna oo uu qortay xadiidka ama halkii laga soo naqliye laga soo guuriyeyna min aslin asal uu yahay oo de asalkii sheekhiisii uu bal waxa weeye uu yahay halku ka soo qortay ama wax kale aanu ahayn walyuzad waxaanu leeyahay laba ziyaadiyo waa ibnu salax baana siyaadiye labadan shardiga imika khadiib laba yimi sixatu naqli naasikhin kii naasikha ahaa ee waxaan guurinayey ama qorayey naqligiisa sixitaankii oo ruuxaan dee markaa wax qorayo baraarugsan yar yahay haddii qalad uu kaba dhaco haddee isaga lagu yaqaano dabdi fiican iyo naqli fiican iyo si fiican oo waafaqsan halkuu ka qorayey si uu markaa inuu u qoro ninkii lagu yaqaano naftigiisu ama naqligiisu uu yahay naqli toosan oo markaa hagaagsan oo aan lagu aqoon ka tag uu wax ka tagay iyo kolba qalad isaga kaba dhacay aan lagu aqoon taas fa sheikhu sheekhi sheekhuna farada kitaabka istilaaxiisii markaan dib ugu laabano kol hadduu asheekhu ilaah ibnu salaax buu ujeedaaye fa sheikhu sheekhi qad sharadahu waa shardiye shardigan dambe malinka dambe intaynaan gaadhin albeedkeenta inooga hadhay halkana maxay tahay waxaan soo aragnay muqaabalada ama cardigu inuu laazim yahay ee waktigeenana alxamdulilah ilaahay nicmadan weyn buu inoogu nicmeeyo waa tan kitaabkii oo aada u sahlan oo xajmigiisii yar yahay oo khadkiisii waadix yahay oo qiimihiisna marka la eego qiimayaal kolkolba iyaga kitaab keligii ku tegayey wax dee markaas aan la malayn karin oo xoolo aad iyo aada u waaweyn hoobal kolkol barhkood ay aqalba la qiimo ahaayeen ayuu kuba tegayey aadna ugu jaban aan helayno ay tahay ruuxu bal dee nuskada uu qaadanayo kollay dabacaadkanba iyo duruurta masrigu isku mid maaho kuwo aan waxoodu wada akhdaayahayna way jiraan kuwa dee kitaab khaba lagama waayo wax dhaafo waa wax basara waa camal basare laakiin dee inta badan loo cinaayoodoo la saxo la babdiyaana way jiraan mana joogno kollay malaa boqol simood hortoodiyo berihii hore kutubtii dabcadii amiiriga ahid adigu kutubta la madbacayn jiray walow kutubtaasi fartoodu ay xumayd habka loo madbaceeye isdhexgalkoodi iyo waxaan iyo siday u madbacaysayn oo kitaabkii oo dee saraki iyo xaashiyadii iyo taqriirkii iyo haamishkii wixii ay kala wada isku jeedjeedaanno dee imanka dadka waktigana kutubta bartayba aanay aqrii karayn waktigaa dee dadka caadi bay uba ahayde ay jireen oo dee kutubtii markaa kutubta horeba ay ku wada madbacayseen halkii dee kutubu safra ku madbacaysnayd oo dhan haddana ragga jooga beriga aduura nasri ama madbacduhu rag aqoon aada u sarraysa leh oo hagaag waxu babdinayo qaladku waa ku yaraa berigaase waktiyadan dambe tijaaradii ay badnaatee fotocobigu badnaadiy waxaan la iskaba rogaya ayaa dee qaladkii ay aada u batayna berigaas waayo rag waaweyn oo mualifiin musarixiin ahayo kitaabkii marka la doonaya la madbaceeyo loo dhiibi jiray waa xagga dambe ay iska wada qornaan jirtay saxaxu fulaan iyo de nasru hurin iyo raggii lamidka ahay oo aqoon aada u sarraysa lahaa kutubtu way dabdisnayd oo dee waxa weyan waa kutub la dabdinayo layska horsanaya ahay habka loo qoraya de waa halka iyagu ay joogeen madaabicdayna ay taqadumsani ma jirin bal markaa laakiin haddana dee nusfayn waxaa leeya duura nasri maanta way kala duwayn oo barhkood tijaariyaho waxooduba dhici karta safa aan qalad lahayn aynaani jirinba kitaabkii way jirtaa dee ruuxu taa waa hubsan karaaye laakiin waxaynu waa inoo diyaar iyagase wuxuu diyaari ma jirin oo waxa ay dabdisanayaan ay qoranayaan haddii kutubta qaarkood meelo nasaakin niman la odhan jiray ay wax qori jireen yar badin jireenna barhkood baan ama ehlu cilmi ahaynba oo kale iyagana ay ahay dee in wixii la dabdiyo la hubsado markaa imika waxa ay tahay haddii uu kitaabkii cardiga aynu soo maray lagu sameeyo dee caadi weeyaano waad warinaysaa waa nuskadaadiyo adiguna iyaduna hadhow beri asal baabay noqon doontaa markaad adigu maqaamkii ifaadada joogto waa lagaa warinaya dadkii baad juba sibaad wax ka warin kiibaad ama aad ka warinaysaa laakiin hadday dhacdo nuskadii waad qoratay kumay suurtogelin in la muraajaceeyo sheekha ama asalkii ama furuucdii aynu soo marray lagu saxo lagu dabdiya waa si loo qoray un wuxuu bahdayna ruuxu inuu wariyo xadiisko isagii lagaba wariyo nusada caynkaasa miyuu ictimaadsan karaa wax ka warin karaa iyada bal markaa kolley dee culimada intooda markaa badan waxay leeyihiin kol haddaanay nuskadii aan la sixin oon sidii muqaabalada aynu soo marnay aan lala iman kalsooni lagu kalsoon yahay sidii dee sheekii uu ninkani wuxuuga wariyey meeshii ma jirto saa daraaddeed ayaa ay tahay inaanu sacankaas wax laga warin oona ruux wax ka warin kol hadaanay saxnayn oonay bandisnayn laakiin abu isxaaq isfirayin iyo ustaad kaba cadiray ayaa wuxuu ku tegay inay banaan tahay kollay qolooyin kale abubakr ismaaciil iyo burqani iyo qolooyin kalena waa qowlkood iyo khadiib iyo laakiin khadiib waxbuu kordhiyey oo wuxuu yihi hadday nusqadiiba sa aanay u saxnayn oon muqaabaladii lagulaba iman ruuxuna markii uu warinayey uu sheego oo uu caddeeyo oo uu yidhaaho bal markaa anigu nuskadan dee maan sixinoo maan muqaabalayn oo inaanay mucaarada jirin iyo nuskadana aan lagu laabmin oonu la muqaabalayn muqaabaladii iyo mucaaradadii taa uu caddeeyo taas iyada way banaan tahay dee naftiguna marka horeba iyo halkii wax laga qorayna asal uu ka qaatay mid uu iska qortay aanu ahayn mid aan asal marka horeba ictibaar le aan asal laga qoray waayo kolley kala dii asal laga qoro ruux cinaayadii qoray horta dee wuxuun ba qalabo yar baa soo geliyo kitaabadan iyo waxyaalihii ama nuqsaan iyo ziyaado kaba imanaye horta mucdamkii asalkiibuu waafaqsay asal baa laga qoray horta markaa bandisan riwaayadii markii la warinayena waa la cadeeyey mucaarada inaanay lahayn ama aan la sixin oon dib loogula laamin oon dib loogu sixin taasaa la cadeeyey markaa way banaan tahay buuli ibnu salax baa shardi kale sii siyaadiyey oo waa shardigan uu leeyahy fasheekhu qad sharab oo ah ruuxan marka hore qoray ee naasikha ee nuskada asalka ka qorayay nin dabdigiisu fiican yahay naqligiisu fiican yahay oo waxa ka dhaca isaga ama uu ka tagaaba uu yar yahay oo taa lagu yaqaanoo baraarugsan waa inuu yahay ruux had iyo goor haddii la yidhaha adigu kau dhiinto saka keliya oo tidaa ii qor laga yaabaa kalaban dee qalab ay noqonaysa ama wuxuu ka tegaya waa naqligiisa ama naqligiisu aanu saxiixayn taasna lama ictimaadsanayo ruux leeg waxa qoray waa umuuro waa si ay u koobnaato wixii isbedelay imanaya wax dasiifa noqoto ruuxa naasikhi naqligiisu waa nin lagu yaqaano sixata naqli oo saqadkiisa iyo dhiciddu ay yar tahay waana in asalna waa laga qoray marka horeba dee lagu kalsoonaabaa laga qoray waxaana la cadeeyey cinda almucaarada cinda alriwaaya inaanay nuskadani ahayn mid saxan oo ama la muqaabaleeyo kitaabkii asalkaa dib ee muqaabaladii macruufkeedi lagulaba yimi intaas hadday dhacdo waxbaa lagu warin karaa buu leeyahay bal markaasna waana culimada qaarkood bacdigood de kuwa iyagu way maqeeyaanba kol haddaanay muqaabala jirin taa wax lagama warin kara ayay leeyihin waayo kalsoonimo jirto lama ictimaadsan karo markaa xuri wajawaza waa baneeyey alustaadu ustaadkii waana abu isxaaq asfiraayin iyo an yarwiya ruuxii inuu wariyo min gayri muqaabalin halkan min kitaabin kitaab uu wax ka wariyo kitaabkaasoo gayri muqaabalin mid la muqaabaleeyo oo lagu saxay oo kitaabkii asalka u ahaa aan ahayn walilkhadiibi khadiibna waxaa u sugnaaday taa jawaaskaa iyo banaani iyadna ay banaan tahay laakiin waa gorma in bayana hadduu caddeeyo shaksigu cinda ariwaaya inaanay muqaabala jirin uu caddeeyo wanasku walxaal annasku qoritaankii nuskadan la qorayna min aslin asal muctamada oo dee saxnaa xaggii uu ka ahaaday asal lagaba qoray weligeed ciraaqi baa le hala ziyaadiye laakiin waa ibnu salax baa ziyaadiye hala ziyaadiye oo labadaa shardiha lagu daro waa shardi saddexaad sixatu naqli naasikin ka naasika ah ee waxaan qoray nuskadan qoray naqligiisaa sixitaankao ruux naqligiisu fiican yahay oon saqad iyo wuxuu ka tagay iyo sahwi badan aan lahayn ama aan lagu aqoon waa inuu noqdo fa sheekhu sheekhi waa ina salaaxi qad sharabahu waa shardiyey shardigan dambe eeweligiisad sixatu naqli naasikin kaas buu shardiyo shardi saddexaada marka saddexdaa shardi haddii la helo xadiiskii ama axaadiistii kita nuskadaa ku sugnaa waa la warin karaa isagii wey uma actadir fiiri ma dukira waxaa la sheegay oo waxaa la sheegay waa xagga muqaabalada aynu kuba soo maray fii asli lasli iyada markay wasan noqoto hamsada dambe alaslida ku sugan haddii laka xaqiijiyo hamsatu qadcigeedii lagu daayo wasan kuma qabanayo hamsatu wasli bay isu rogaysaa taasna waxay keenaysaa laamtii sukunsanayd ee alasli laamteedu way sukunsanayde in iyadii ay xarakowdo markaaso markaa taas weyn bal waxa weeye haddaba in sumactaasi waa xagga inshaadkuna mar kale uma baahniya sumactabir fiiri maa dukira fii asli asli asalka asalkiisa u fiiri oo laa takuna ahaan adigu muhawiranku isagu si aan aabbayeen lahayn usugu dhaco nusadu arkaba iskala boodo suu doono hadii la yidhah waa hebel sanaaciisii isagoon iska hobsan in la saxay in la dabdiyey oo kalsoonidaasi aanay jirin wax ka wariya nusadu arkaba ee ciddii samaacan lahayd dee loo teeriyaba isagoon taa hobsan iskaba wariya ee aabbayeen la-aan wax ugu dhaca taas ha noqonin halkana maxaa uu sheeku intan raximah llahu tacaala inoogu sheegaya nusqadaadii adigu aada qoratay ee sheekhaaga aada asalkiisii kaba qoratay umuuraa la ictibaariyey umuurta la ictibaariyey waxay ahayd waa muqaabalada iyo nusqadaadii inaad saxdo qoraalkaa dabadeed inaad ku saxdo ama asalkii sheekha ama asalka asalkiisii ama furuucdii la qaabiliyey taas waridkii la warinayeyna waa taan soo sheegnay haddaba wuxuu leeyahay markan aan doonayno in nusqadani ay nusqo dabdisan oo la saxay oo la hubsaday ay tahay oo lagu kalsoon yahay waxaan ku sugan iyo la leeyahay markaa asalkiibay waafaqsan tahay kuma koobno uun adiga asalkaagan asalkaagan iyo tan nusqadaadan iyo asalkeedii sheeka sheekiisa marka la eego usuushoodiina umuurahan waa la ictibaarinaya oo waa la ictibaarinayaayo de waxa weeye haddaad kitaab aragto sheekhaagii sheekhiisiiba asalkii ama waxyaalihii lagaba qoray ah sheekhaadna waad weyda xaadisan inuu riwaaye u leeyahay nusqadii un hala boodin oo ha odhanin waa dee axaadiistii aniguna aan sheekhay ay ka wariyay waa kaa sheekhiis sheekhiisiina lagaba maqlay oo waa tiisii eh waa inay nusqadaasi nusqo la dabdiyey oo la saxay ay noqotaa ee ruux mutahawira mutahawirna waxaa la yidhaha ruuxa siduu xagga hoosaba shayga ugu dhaca abayaan la-aan baa mutahawir la yidhaha bal markaa ruux markuu arka nusqadii uu arkaba waxay doontaaba noqotay axaadiistii qorayd markuu arko samaacii u fulaana inay tahay hadduu dee isagu ijaaso ama samaac ama wuxuun kaba leeya dariiq taxamul iska qaadanaya idaa odhanaya tanaan ka warinaya taa ha noqon saa taadiiba u ilaalisay nusqadaadan loo shardiyay mucarada iyo muqaabalo waa asalka asalkiisuna mid dabdisan waa inuu yahay oo la saxo dee usuulkiisii laguma saxay oo wixii tan loo ictibaarinaya soke ayaa kuwa sana loo ictibaarinaya intaan sumactu mirmadukira waa madkuurka iyo waxaa la soo sheegay aynu soo maray taasna waxa weeyaan u ictibaariyo fi asli asli fi asli asli asalka asalkiisa la takuna noqon muhawira taqriijo saaqene bal wixii dhacay ee kitaabka ka dhacay markii la qorayey si adigu takriijkiisii ama lagu haleysiinayey kitaabka oo saaqadkuna waxa markan aan wax qorayno waxaad ka boodaysaa jira asal ahaanba waatan xataa aan arkayno kutubtan dee dabcisan kolkol sadara inay ka dhacayaan ama kelimaad ka dhacayaan oo imikada bacaaba waatan aan hayna saaka aw asli asli sheeka halkii ahayd asligii labadii asli mid ahaan inay meeshii kaba baxday aan hayno saasoo kalea saqad jira haddaba waktiyadeenan markay taasi dhacdo ama la doonayo meel in la qabto inaga dee wuu isbedeleen wixii berigaa hore la isticmaali jirayo waatan oo raqam yar intay ku qoraan sida kitaabkan ba aan arkayno inta waaxid ama aytiin kolba halkii la doonayay kelimadii raqamkaa lagu dul qoro ayaa haamishkana raqamkii inta lagu qoro ayaa wixii dee la doonayey ama in la haleesiiyo ama la tacliiqiyo ama la sharxo sibaa laguma sharxaya inaga horta markaa maanta taas weeye laakiin maxaa jirtay culimadu heerka ama habka iminkaan isticmaalo berigaa lama isticmaali jirin kutubtiina marka dib loo saxayo dib loo aqriayo waxyaalaha soo bixi jiray ama laga booday ayaaba soo bixi jiray waxa ziyaadadu way noo dambeeyaan waa wixii dhacay ee laga tegey ee kitaabkii ka dhacay taasba wey marka haddaba markii ay kitaabkii wax ka dhacaan la doonayna kitaabkii in lagu daro waxaa haleesiintiisa la haleesiinayo ayay takriiju saaqadku uu yahay waxaa lasoo haleesiiyey markii hore kitaabka ka dhacayna waxay ku magacaabaan laxaq bay dhahaan sida kitaabkabay noogu iman xaduna way fadxisantahay laxaq bay dhahaan waa min alilxaaqo waa wax la haleesiiyey haddaba bal markaa waxa weeyaan awqaada qaarkeed barhkood kitaabka dhexdiisay ku qori jireen laakiin taasi xaalo fiican maaha khaasatan suduurtu markay isku dhowdahay ee ay isgelgeli karto taas ma fiicna inta badan waa haamishka ayaa wixii lagu qoraya ee kitaabka dhexdiisii laguma qorayo haddaba inagu halkaan aan raqamka ka dhiganayna waaxid iyo isiniin iyo waktigeenan ee kutubteena inooguma sugan ee hadhowna aad haamishkeeduun eegeyso iyagu saamay qorayn laakiin dee calaamo kale la imanayeenoon halkii intay ku sameeyaan meeshii laxaqana tilmaamaysa umuuraha weeye iyo say u dhacayaan waxaa imika cunwaankan ama tarjamadan aan kuba arkayno waana umuuro ee kutubtii hore makduudkeed laga helayo ninkii arkayno de imika waa ka makduudaada ee adduunyada kaba buuxaane kutubta hore ninka daalacanaya bal marka ama baaxisba noqday aqoontaa yeeshay waa waxyaalo uu u baahan yahay walow inaga imika baahidan u baahanayo camal ahaan tani ay yar tahayoo ee waxaa hore iyo taariikh ahaan mooyaane iyo bal culimadu hawlihii ay laba yimaadeen iyo waxaa mooye laakiin inagu imika camal ahaan ee waxaan maba isticmaalo marka wuxuu yihi wayuktabu waa la qorayaa asaaqidu wixii dhacay waa wixii kitaabka kaba dhacay wahuwa kaa dhacay alla xaqu la xaqo yaa wixii la haleesinayo la xaq baa laydhaha xaduma way fadxisan tahay alla xaqu maxaa lagu qorayaa xaasiyatan ay fii xaasiyatin waa kitaabka haamishkiisa ama daraftiisa iyo xaasiyadiisa lagu qoraya ila alyamiini oo yulxaqu waxaana la haleesiin ila alyamiini xagga jihada midig ayaa la haleesiinaya maa lam yakun haddaanu ahayn saaqibka halku wax ka dhaceen aakhira sadrin sadarka ugu dambeeya ama sadar may ahaan waxa ugu dambeeya sadar maha sadarka ugu dambeeye waa sadar dhamaadkii iyo sadar halka ugu dambayso dee dhinacii bidixa aanay ahayn taas buli oo waxa weeye iyada bal markaas weli way noo dambaysa hadalkii nooba dhamaade wuxuu leeyahay wixii saaqidkae kitaabka ka dhacay laguma dhex qorayo kitaabka dhexdiisa oo labsi kala ka iman khaasatan kutubta markay suduurda isku dhowda ama suduurta isku dhowdahay halkaa xaasiyada xaasiyadna waa haamishka haamishkuna maaha xagga hoose un waa dhinacyadii maka dhinaca de wixii aan intan qoraalkaan ahaynba haamish baa laydhaha intan safxada labadeeda dhinac ama afarteedan dee meelood xaggeeda sariya xaggeeda hoosey xagga midig iyo bidaxiyo intuba wada haamishkii weeye oo bal markaas haddaba bal haamishko imika waa labada dhinac baanu uhaysanaa imika weye dhinaca midig ama dhinaca bidix bal dhinacyada xaasiyada lagu qoraya weliba xaggee lagu qorayaa buu leeyahy xagga midig waa inay noqoto oo dhinaca midig waa inay noqoto kutubta qaarkood khaasatan kutubta hore iyo dee kutubtan imika barhkoodba labada dhinac way kala wen yihiin oo dhinac midig baa ka yar waasacsan oo kolkol baa dhinacan bidix iyo dee halkay xaashi labada waraaqood iskigaba yaaleen iyo waxyaalahaasi aada isugu dhawaanaysaa oo xaggaas ay u yartoo wax weyn oo lagu qoraalo aanay jirin laakiin maha taa ilaalinteedun si kastaba ha u dhacday horta xagga midig baa lagu qorayaa haddii waxaa dhacay kelimadii ugu dambaysay sadarka aanay ahayn oo haddii dee kelimadii ugu dambaysay ay tahay aamin waxaad ka tahay sadarka inay wax damba ka dhacaan waad ka aamin noqotay sidaa daraaddeed xaggan bidixdaad ku qoraysa ee inta ay weli ay sadarkii wax ka harsan yihiin ay suurtagaltay kelimo kale inaad u baahato oo dhacday inaad dib haddana u haleeshiiso xagga midig ku qor waxay taa u diidayaanna waxaa dhici karta haddaad xaggii bidix ku qorto inaad haddana ay kelimo intii aad weli sadarkii aanu dhammaanna kelimo kale ama wax kale ay dhacaan ood u baahato inaad qorto haddaad kuwii dambe aad xagga midig ku qorto waxay noo soo baahantaa calaamadii takriirka saaqidka wixii lagu garanayo waxa dhacayo halka uu haleelayo kuwaasaa iska hor imanayo dhiba ay kaba imanaysaa ama labsi kaba imanaya ee inta ay sadarkii wax kaaga harsan yihiin wixii kaa dhacay xagga midig ku qoro haddaw haddii sadarkii dhammaado ama aad ogtay wax dambe inaanu dhicin yaanu markaaba dhammaanin de bidixdii waad iskaga qoran kartaa intaa weeye laakiin calaamadu way noo soo socotaa iyo waxyaalo walyakun ha ahaado waa qoraalku iyo waxa la qoraya lifawqu waa xagga sare oo ujeedadu haddii bal wixii aada qorayso halkaa ku toosan waad ku qoraysaaye laakiin halka ayaanu hoos u dhaafina xagga sare ha noqdo si hadhow sadarka dambe ama wix dambe hadday meeshii ka dhacaan aada meel u haysatid kuu banaan ood ku qori kartid aada u haysatid oo wuxuu ay diidayaan intaad halkii tooski intaad qorto aada hoos kitaabadii aada u dhaadhacdo markay u dhaadhacdo haddii wax damba dhacaan meel u banaaniyo ma jirtood ku qortaa laakiin xagga sare ha noqoto oo khaasatan marka kalaamku yar yahay eanu dee dhowr sadar ahayn suduur naasire ahayn dee saread u qoraysaa welibana kalaamkoodu dee kolley waa si aynooguma sugane xagga sare ayaad u qoraysaao si waxa marka halkii la xaqa horta waa tooskiisii laakiin sare ha u kaceen hoos yaanay usoo kacin waayo wixii hoos u kacaya isagaa inoo sheegaya walyakun ha noqdo waxaad qortay ama la xaqe saacidan mid u baxaya lifawqa xagga sare wasuduuru ay watakunu watakunaan ama watakunu way noqonaysaa asuduuru suduurtii haddii waxa dhacay sadarra ay yihiin iyada waxay noqon oo halka laga bilaabayo iyo bilaayadoodu aclaa wa acla alxaasiya xaasiyada xaggeedii sare ayay noqon oo faxasuna ay فحصن هذا dee waa xasن hada الفicل miman صنca bعض الcلaماء ama cidii samaysay ee ficilkaa ku kacday ee si fiican ba yeeleen kule halkana siay ku dabiyeen xasanuna way ku dabiyeen walow nuntaan sukuminayna wadanka daraadeed xasanu noo ismiya midna waa ficil dee tan baan i horeysiyaano waa ficil fiican oo wanaagsan cidii kaa samaysay muxuu iyada wasbur aclana ujeeda bal haddii dhowr sadar baa kaa dhacay iyada dulbad ka soo bilaabi hoosa usoo socotee sare yaanay ubixin oo hadhow marka dambe dee haddaad haamishka midigtiisana aad ka bilowdo ay kuu soo socoto hadhow iyada waxay ku dhammaanaysaa kelimadii ugu dambeysay dhinacan soo xigta halkii dee kitaabka fuduudi ama kelimaadkiisa iyo cibaaraadkiisa iyo dhinaca soo xiga ayay ku dhammaan oo dhinacan dee baadin waraqa waraqada baadinkeeda ayay ku dhamaan haddii xagga bidixaad ka qoraysana darabta waraqaday markaa ku dhammaanaysaa ee waxa weeyaan wixii hadduu sadar ka bato sare un yaanu u bixine intaad meel yara sare ka bilowdo hoosta usoo dhaadhaco suduurta ha soo kala hooseeyeen hadhowna ha ku dhammaato baadinul waraqa kelimadii ugu dambeysa xaashiyadeed ku qortay xaggeeda u laabmayo laabitaan yar wey waqiila waxaaba la yidhi sil xidhiidhiyo macnaa wixii saaqidkan iyo taas iyada bikhatin khad saas u gaadhsii oo kula xidhiidhi adigoo halkii saqadkii kaba saaraya wa bacdahu kitaabadii saaqidka dabadiina markaad dhammayso uktub waxaad qortaa saxa laftigaasba qor oo hadalkani waa hadal saxa dheh si aan qalad iyo waxyaalo kale loogu qaadan aw zid waxaad siyaadisaa saxa dabadeed rajaca rajaca ziyaadi aw karir circiri oo markaa alkelimata kelimadii dhacday laba goor adigu oo markaa mee kelimadii ay ka bilaabmaysay marka saaqidku dhamaado hadalka kusii xigaa ay kaba bilaabmaysay laba goor celceliyo markii hore hoosta way ku qorantee halka haamishkana kuba qor aw karir celceli alkelimata kelimadii lam tasqud allati kelimadaasoo lam tasqud aan dhicin maca maca ay maca saaqidi kan saaqidka ah ee dhacay maciisa celceli umuurahana waa umuuro taariikh ah ay tahay waa firar yar un weliba dee waxaa de aada ugu fiicnayd haddaan kitaab makhtuud oo waxaan isticmaalay aragnay lakin dee ninkii malaa wadamadaa kala u baxay ee makaatibta makhtuudaad kale iyo waxyaalahan u arkaya waana umuuro taariikhiya un marka maxay tahay uu inoo sheegay xaashiyadii halka lagaga qorayo laakiin inagii haddaan raqam waaxid iyo ifin iyo talaata waktigan lagala isticmaalo iyagu maxay isticmaali jireen wuxuu leeyahay kelimadii meel bay ka dhacday halkii ay ka dhacday hadda kelima dusheed maayo waa meeshii ay kaba dhacday ina waxaa dhici karta haday kelimaba tahay ama ay kaba badantahay waxa meesha yaalla kelimadii ka horreysana way taallaa kelimadii ku xigtayna way taallaa intii dhexday intii dhex inbaa maqan halkaa had yar saa u jeex sare ha u baxo xagga sadarka ka sarreeya ha u baxo laakiin sadarkii ka sarreeyay ma gaadhsiiya sida marka labada sare dhexdooda joogto xaggii aad wax ku qortay af yar u laab waa ishaare yaro waa adigoo khadbaad halkii labada kelimo dhexdoodii jeexaysaa marka kolba xaggii ama midigta hakaa xiga ama bidix hakaa xige ayaad u laabaysaa ood u yarjeedinaysaa raadka yarood sidaa u goday oo labadii kelimo dhexdooda intaad saa uga jeexdo sare u yarsaatumaad xaggaa u yarduwi laakiin ma sii wadaysid ilaa halka kelimada taas weeye bacdigood buu kasoo naqliya silbi khad silbi khad waa maxay khadkaa aada sare u saartay eed soo rogtay jiid ilaa aada gaadhayso halkii aad kelimada ku qortay oo afka u saartaa ka kelimadii dee aad ku dhawe oo la xidhiidhi taasna laakiin culimadu waxay diideen oy leeyihiin dee taswiid kitaabkii la madoobay iyo tasfiim ayaa ku sugan bayaan aada usii caliha kuma jireen laakiin ma sii fiicna ee barhkood baa yihi khadkaa xidhin marka maxaa kaloo yihi deeta markaad wixii aad qoraysad haamishka qoraysay calaamadiisna waa tani aada dhamayso si loo ogaado waxaani wax la dabdiyay inuu yahay dhammaadkiisii ku qor way inoo dambeeyaana calaamatu tasxiix iyo tadbiib iyo waxyaalaha inoo dambeeya casharka dambe inoogu iman saxa qor waa laftigaa saxa ayaad ku hoos qoraysa macnaad leedahay hadalkani waa hadal saxiixo waa wax la dabdiyayo dee waa wax kitaabkii ka nuqsaansanaayo lagu kordhiyey intaa qor saxa saasaa lagu kaafsoomay culimada qaarkoodna maxay sameeyeen intay saxa qoreen ayay rajacana raaciyeen rajaca waxay ka dhigan tahay hadalku wuxuu dib ugu laabmay wixii gudaha ku jiray macnaa wixii dhacay uu dhammaaday hadalkiina iminka dib wuxuu ugu laabmayaa hadalkii hore halkii dee intaa ku xigtay buu dib ugu laabmayaa oo saxo iyo rajaco ayaa lays wada qoray barkoodna maxay sameeyeen waxaan aqwaasha uu soo naqlinaya waa afcaalo dadka qaarkood dabdiyadoodii kala dunaa ahaaye barhkoodna maxay sameeyeen eeg waxbaa dhacay kelimadii dhacday baad ku daraysaa marka ama dee sadarkii wixii dhacay markaad dhamayso hadhow halkan dhacsani markay dhammaato dee kelima ku xigtay iyadoo caadi oo sawaaba kelimadaasna waa hadalka iyada kusii xiga waxaan dhacay waa halkuu ka bilaamayey kelimadaas haddana dib u qoro iyo raaci la xaqi kelimadii markaa maxay noqonaysaa dushana la xaqii bay raacsantao way ku qoran tahay hamishkii hoostana way ku qoran tahay oo waxay ka dhigan tahay kelimadaasa hadalka dambe ka bilaabmaya laakiin taa culimadu iyada waxay ku diideen dee lafsibaa imanayo isaga inoo sheegi doona beydka dambe muxuu yihi wa fiihi waxaa ku sugan kelimada haddii la celceliyo labson irtibaas oo waxaa dhici karta kolkolbay kelimo mukarari iskagaba sugantao saxiixa hadal lasoo celceliyey baa kolkol iskagaba sugan kutubta oo ama dee hadaladii oo saxiixa oon isagu qalad ahayn baaba kuba sugan waxaa loo qaadan karaa inay kelimadani mukarar ahayd kol haddii halkiina lagu qoray xaggana lagu qoray inay kelimo marka horeba mukarar riwaayada ku tahay ay tahay ayaa loo qaadan karaa lafsigaa ka imanaya markaa ma haboona in kelimada lasoo celceliya ama saxaun ha la yidhaaho ama rajacaun ha la yidhaaho bal taas ba waxa weeye uu yihi kulley hadalkiina waa mafhuum oo waa marka la xaqi dhammaado had iyo goorna dee raggaa dabdisnaa waxa way noo dambaysaa saxa in meelihii loo isticmaali jiray hadalku markuu sax ayay ku hoos qori jireen waxani waa saxiixa ujeedadu waa wax la hubsaday ayay noqonaysaa rajacadna hadalkii baa ku laabmo barhkoodu way israaciyeen ama takriirulkelima labsibaa ka imanaya waa kaa inoo sheegay oo wuxuu i wakharijan saar lisaqdi waa macnaa saaqidkii lisaaqidi way waa wixii dhacay markaa xag min xaysu meeloo saqada uu dhacay khad kaba saar oo halkaa khad ka bixi intaad ka jeexdo oo waa intii udhaxaysay uun kelimo kor markaa korkeed ma noqonayo laba kelimo dhexdood buu noqonaya halkii waxay ka dhaceen ayaad xariin jeexi saraad u saari xagga sadarka kale intaanad gaadhsiinna waad laabaysaa saasaad u yar laabi muncaifan xaaliyay lahu lilxaq waa wixii aad qorteed haamishka ku qoraysay isagoo xaggiisa u laabmaya kolba xaggu kaa jiray ama yemiin ha noqoto ama yasaar waqiila waxaa la yidhi oy bacdigood sameeyeen oo dee lagu arkay kutubtoodii farta ahayd sil xidhiidhiyo waxaan la xaqaa bikhain khad la xidhiidhi oo ujeedadu khadkaa aada jeexday eed afkiisa saa usoo rugtay jiid ilaa aad kelimadii ama wixii dhacay la gaadhayo oo ilaa markaa khadkii ha soo sadarkii ha kasoo dhex baxo suduurtii ha soo gaadha haamishkii halkii daraftiisii markaa wixii dhacay saa soo gaadhsii taasna waa la yidhi wa bacdahu haddaba bacda kitaabati laxaq markaad laxaqi ama saaqidkii qorto dabadeed uktub qor saxaq waxani waa sugnaaday waa wax saxiixa kelimadaasun raaci si loo ogaado waxani wax la hubsadoo la dabdiyo inuu yahay aw amase zid waxaad siyaadsaa saxadii aad kusii dartaa rajaca oo saxa iyo rajaca israaci macnaha rajacana halkan ay leedihi waxa looga jeedna waa taan sheegnay aw amase karir celceli alkilmata kolleyna wasanku walow dee kilmatana waa caadi takfiifkeeda iyo sukuunkeeda waa wax luqa ahaan jira ee halkana taas mooyaane alkelimata ma odhanayno wasan ahaan aw karir celceli alkilmata kelimadii lam taskud alati allatii kelimadaasoo lam taskud aan dhicin ee laakiin ku xigtay waxaan dhacay kitaabka dhexdiisa kuma sugnayd celceliyo maca macan wey ama macahu maca saaqidi kii dhacay maciiso markaad wixii dhacay dhamayso kelimadii haddana hadalka ay dee ku xigtay ee gudaha ku jirtay kitaabka dhexdiisa dushana kusoo qoroo la xaqana raaci kelimadii baa laba goor qormaysa laakin wafihima takraarka markaa takriirka la celeeyo ama takraarkan la celcelinayo kelimadaas labsun labsi baa ku sugan oo waxaaba loo qaadan karaa wax mukarar fi lasli inuu ahaa marka inay iska daayaan ran wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wakharij saar ligayri lasli asalka wixii aan ahayn oo wax asalkii ka dhacay aan ahaynba tacliiq baaba jirta hadal baad doonaysaa ama tafsiir iyo sharax baaba jira waxaan adigu wax dhacay aan ahayn baad doonaysaa inaad haamishkii ku qabato sa imanka hadalada la qabanayo imanka markuu dee ay raqam qortaan ama tacliiq yar tambiih ictiraad sharax waxyaalun baaba jira oo kolkol dee loo saaraa haddaba haddii aad waxan aad qoranaysid haamishkii ku qoraysa aanu ahayn wax dhacay ee aad doonayso kelimo ama inaad fasirto oad sharaxdo ama aad wax ku tambiihiso tacliiq aad raacisid taa iyada hadday tahay dee innaga raqamubaa iyadana loo qoraa waxa waa laga layska wada daayay ee asalka kayrkii kharij saar biwasdi kelmati maxali maxalkaa aad doonaysa inaad bal ama tacliiqiso sharaxdo wax ku baraarujiso ama aad wax kusoo kordhiso kelimadiisa dhexdeeda halkaa khadkaa kaba saar waliciyaadin qaadigii ciyaad waxaa usugnaaday kitaabkiisan alilmaac laa tuqarij kun haddii wuxuu aanu ahayn saaqid iyo laxaq aanu ahayn ee ama sharax iyo wax kale uu yahay khad ha u saarine dabbid calaamadii dabada waa ra'si saad saadka oo madaxiisan xayila socon waana inoo dambaysa inta badan siiqa tabriid bay u isticmaalaan aw saxiixan ama tasxiixiyo ujeedadu saxa un halkaas kuba qor likhawfi labsin inay tii saaqidka ahayd iyo tani ay isdhex galaan oo la kala garan waayo ma waxani wax dhacayba mise waa wax kale taa anagoo kaba cabsanayna iyada calaamadii saaqidka halaa iman ee takriijka ahayd waa ogi laakiin qowlkiisa waa la diiday maxay tanna tahay waa inta casharkii inoogu dambaysay abyaaddan xaashiyada ku suganna waa abyaad kale weeyaan oo axmed waa kan u nisbeeyey maha kitaabkii waxa ay tahay bal taa hore waxaan soo aragnay waxbaa kitaabkii ka dhacay tani waxay tahay kasoqaad kelima ad sharxaysaba waa kelimo kitaabkii kusugan ood u baahatay inaad sharaxdo ama aad tacliiq iyo wax kala raaciso marka wuxuu leeyahay iyadana de inahaamishkii baa lagu qoraya wixii sharaxa ama tacliiq ahaa oo dhib ma laha qoraalkuye see baan ku garanaynaa halkii la sharxayay ama halkii taa hore waataynu soo aragnay khad in labada kelimo dhexdooda waa laba kelimo dhexdood in khad aada xariijin saa uga jeexayso sare u saaraysod haddana duwayso taasaynu soo aragnay haddii si oo kale la yidhaaho dee iyada saaqidkii baa loo qaadan markaa muxuu leeyahay kelimadii aada sharxaysay dusheeda weeye maaha laba kelimo dhexdood waa kelimada aada doonayso ama hadalkani ku xidhan yahay uun aada sharxayso tacliiqinayso aada wax ku idaafaynayso atambiih adugu wuxuun uu yahay kelimada korkeeda weeye maanta maaha laba kelimo dhexdood iyada dusheeda halkaa khadkii ka saar markaa dee kuma soo daraysid khadkii iyada kelimada ma soo gaadhsiinaysid laakiin dusheedaad qaban saraad u saari ilaa xaggii sadarka kale markaasaad calaamadii halkas ku qortayna ama midig ama bidixna aada dhigaysaa oo waxaa lagu kala duwayaa uun takriijka saaqidkuna laba kelimo dhexdood baa khadkani ka baxaya takriijkan ama waxaan ah sharax iyo wax lamidana ena kitaabkii waxba kaba dhicina kelimada la doonaya in la sharxay ama la tacliiqiyo ayaa korkeeda calaamadii khadkii la jeexaya sare loo jeexi markaasaa xaggii ama midigtii ama bidixdii loo duwiya marka waa iskaga mid khadki siis kayfiyadiisuy laakiin maxalkaa kala duwan midna waa laba kelimo dhexdood oo halkay wax ka dhaceen midna waa kelimo korkeed ayaa laga jeexaya intaas weeye imika intuu inoo sheegay oo wuxuu ihi wakharijan saar wakharij saar ligayri asli wixii aan asal dhacay ahayn eed wuxu saaraysay biwasi kelmati lmaxali maxalka aada doonaysa inaad sharaxdo ama taas kelimadiisa ama kelimada aad doonaysa inaad sharaxdo waa meesheeda bartankeeda iyo dhexdeeda calaamadii ama khadkii ka jeexa weye walciyaadu laakiin ciyaad taas isagu uu ka duwan yaho wuxuu leeyahy ciyaad laa tukharij may sii kalii shabahaysa inu soo maray oy u ekaan kartaaye takhriijkaaha laba imanee dabib korkeeda calaamad yar oo saad madaxiya taasay daba yidhaahaan taa ku samee aw saxiixan ama saxiix yeelo calaamadii saxa oo wada jirta ee calaamadii tasxiixa ahayd kelimada korkeeda ku qor hadhowna haamishkii waxaa doonaysa kuba qoro maxaa saa loo yeelaya likhawfi lafsin lafsi takhriiju saaqid iyo takhriijkan ligayri asli ay isdheh galaan oo la kala garan waayo ruuxii uu kala garan waayo ma waxbaa dhacay mise waa wax kale taasi meesha looga baxo taa ka cabsideed laakiin waa ubiya waa ubiya waa la diiday tanoo arrintan uu qaadiciyaad yidhi ubiya waa la diiday sababta lagu diiday culimada ku diideenna ee isma lahaba oo midna waa laba kelimo dhexdood tanna waa kelimo korkeed markaa tan baa lagu kala garanaya maxalkan khadku ku sugan yahay ayaa kala saarayso labsi ma jiro saa daraaddeed tan baa la qoraya calaamaha tasxiixa iyo tadbiibkuna waxyaalo kaleo inoo dambeeya kuba imanaysa wallahu subxana watacala alam العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وكتبوا صحى على المعرض لشك نقلا ومعنى ارتضي ومرضوا فضببوا سادا تمد فوق الذي صحى ورودا وفسد وضببوا في القبع والإرسال وبعضهم في العصر الخوالي يكتب سعد عند عطف الأسماء توهم طبيبا كذاك إذما يختصر التصحيح بعض يوهم وإنما يميزه من يفهم وما يزيد في الكتاب يبعد كشطا ومحو وبضرب أجود وصلوا بالحروف خضا أو لا مع عطفه أو كاتب لا ثم إلى أو نصف دارة وإلى صفرا في كل جانب وعلم صدرا صدرا إذا ما كثرت صدوره أو لا وإن حرف أتى تكريره فأبق ما أول صدر ثم ما آخر صدر ثم ما تقدم أو استجب قولان ما لم يضاف أو يوصفا أو يوصف نحوهما فألف وليبني أولا على الرواية كتابه ويحسن العناية بغيرها بكتب الراو سميا أو رمزا أو رمزا أو يكتبها معتانيا بحمرة وحيث زاد الأصل حوقه بحمرة ويجلو بسم الله الرحمن الرحيم التصحيح والتمريض وهو التطبيب تصحيحي macnaa dee calaamadda inuu waxani sax yahay dee lagu qorayay meeshii saxda ahayd iyo watamriidu tamriidkii oo ah waxaan bal in khalad ama nuqsaani ku jirto calaamo caddaynaysa qoritaankeeda la qoro oo waxaa korkiisa laguba qoro wahuwa tamriidkuna atadbiibu tadbiib weeyo tamriid iyo tadbiib waa islaba mid kaas ayuu bal maaxalkiisii iyo cinwaanki iyo tarjamada ama mabaxadkiisii yahay waxa weeye adigu tasxiixu waa kelimadan saxa oo lagu qoro xaraful markaa la tilmaamayo inuu meeshii saxiix yahay oo in la hubsaday oo waxani uu sax yahay taas la tilmaamayo tamriidka iyo tadbiibkuna waa islama mideen waa saxo oon dhammayn waa saad mud oo keliya oo dee saadkii keliya ahaa ama xarafkaa saad uun oo xarafkii bal markaa la sheegaya wax ku sugan meesha riwaayo ahaan waa usoo arooray laakiin ama khalal icraabeed baa jirta macnihiisaa wax ku sugan yihiin nuqsaan kalaa kuba timi ama taxriif iyo waxyaalaha dhacay laakiin riwaayadiisana ugu sugan yahay bal taa iyadoo laba tilmaamayo ayay saad ku dul qorayeen oo saadoo lagu dul qoro tabriidna waa la yidhaah tadbiibna waa la yidhaah bal taas baa waxa weeye ay yihiin ee imika markaa daba calaamada saxa la qori iyo marka calaamadan kale la qori isagaa imika umuuraha kaba hadlaya inoo sheegaya wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wakatabuu culimadii dee wax dabdinaysay kutubtooda u cinaayoonaysay way qoreen saxa waa kelimadaas oo dhan saxa ayay qoreen cala almucaradi cala almucaradi waa lafdigii ama cibaaradii iyadu curdo u ahayd u banbaxaysay lishaki shaki laga shakiyo sixadeeda lagaba shakiyo in urtudiya haddii laga raali noqday waxaa naqlan riwaaye ahaan iyo warintii lasoo warinaya markaa looga raali noqday ujeedada uu sugan yahay xaggii naqli ahaan ku sugan yahay wa macnan macno ahaanna looga raali noqdo macno ahaanna saxiix yahay laakiin shaki uu ku iman karo oo loo qaadan karo meesha inay wax jiraan oo ruux wax tawahumi karo si shakigii meeshii looga saaro si loo ogaado in wixii la hubsaday oo waxani sugan yahay naqli ahaanna u sugan yahay macnihiisuna waxa weeyaan uu macno saxiixa yahay taas bay calaamada sixada korkeeda ama lafdigaa saxa ay ku dul qoreen taas iyadu waa mid wamaraduu way tamriidiyeen macnaa katabuu calaamata tamriid weeye calaamadii tamriidka calaamada tamriidkuna maanta waa saxa hadday saad iyo xa kelimo dhan ahayd waa saadkii oo keliya oo la qoro waxaan dee bal markaas wax ay ku yar sugan yihiin riwaayo ahaan ha u jiro oo ha u soo arooreen laakiin meeshii khalal kala jiro ayay calaamada tamriidka oo saad keliya oo xaradee kelimadii oo naaqisa oo nuqsaan meesha jirta tilmaamaysa ayay qoreen oo fa dababuu dabbay u yeeleen lafdigan fa'dani waa tafsiiriya tamriidka iyo tadbiibkuna waa wax keliya waana ka cunwaankaba ina yidhi watamriidu wahuwa tadbiibu buu yidhi bal markaa tafsiiru baabay tae waxay meeshii ay ku calaameeyeen dabadna asalka hore halkan albaabada oo kale iyo ama meelweelka iyo wixii jabay oo kale wixii lagu raqco ee lagu kabo taas bay dabbo ku magacaabaan oo dee kutubtii fiqigaba waatay inooguba sugnayd aan ku arkaynay haddii weelkii baljabay fida ama waxa weeyaan daag oo kale lagu raqco lagu karo oo dabbo ay kaba cabiri jireen dabbadii waatan xukunkeedii markay yartay markay weyntiya wixii loo ka lagu kabayo waxyaaladee bal umuurahaas haddaba dee meesha kasri jiray meel khalal jiray ayaa lagu raqcay oo lagu kabay oo kale albaabka naftiisa halkan qufulka iyo waxyaalaha lagaba xudayo laysugu geynayo taasa dabbo way ku magacaabaan calaamadan tabriidka un weeye maradu iyo dababuna waa isla mid waana kanoo waxay meeshii dhigeen oy iyagoo kabid oo kale ay tahay khalal meesha jira iyo nuqsaan meesha jira islaaxinteed iyo inay wax jiraan tilmaanteed saadan saad saadaasoo tumaddu la jiidayo korkeeda laguma qorayo la madayo la jiidayo la dhigayo fowqa aladii lafdiga korkiisii ama xarafka korkiisii saxa sugnaaday wuruudan xagga riwaaye ahaan iyo soo aroor wax u sugan ah laakiin wa fasada fasahaaday macnan weeye xagga macno ahaan fasahaaday taas bay adigu sameeyeen laba badaabeyd sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu inoo sheegay oo inoogu sheegayaa bal saxa goormaa la qorayaa saadka keliyana se halkee lagu qori jiray waana kutubtii loo cinaayooday weeye waxaan laga helaye la dabdiyay ragga mutqiniinta ama ahla taqyiid ay lahaayeen saxa mar horaan soo maray ama casharkii shalaytaan kuba soo maray oo marka kitaabkii ay wax ka dhacaan ee wixii ka dhacay la haleesheeyey ee haamishka lagu soo qoro ama xaashiyada ee wixii adugu bal markaa dhacsanaa qoraalkiisii aada dhamayso ayaa saxa way qorayeenoo halkaasi mawdic tasxiix way ahayd taasi iyadu waa meel meel halkanna wuxuu inoogu sheegayaa meel kaleo saxa la qori jiray oo raggaa wax dabdiya ay kutubtooda kuba qorayeenoo kelimadii ama cibaaradii haddii ay curdo shaki u tahay oo meeshii shaki baa ka iman kara ruuxin aada ugu fiirsanna in qalad jiro ama wax jiro ama takraar qaladkaasi ha ka yimaada ama wax kale u qaadan karaa luqaduu ka shakiyi karaa macnaheedu kaba shakiyi karaayo waa wax curdo iyo maxal iyo shaki u ah waxa caynkaasa ayaa si ay meesha uga saaraan qaladkaa la tawahumi karo ay u sheegaan in waxaan la hubsaday oo wax sugan uu yaho riwaayadana uu isku sugan yahay macnana uu leeyahay saxiixa taasoo aana deelasha si aan dee ruux aan u fiirsanin aanu wix isaga bedelin sida dadkaba dhacdo wixii sabaabkaa bedelay ayay saxa ku dul qorayeen oo macnaa waxaan waa sugan yahay waa wax la hubsaday markaa shakigii meesha soo gelayeyna maxalkan baa waxbaa jira uunoo meeshii shaki ku iman karo wax kasta oo dee suganba kumay qorahayn waa meeshii maxal shaki u ah wax ka iman karaan ee si kale adugu ama ruux aan aada ugu fiirsanay dhici karta inuu is yidhaaho mala meeshu san ma aha ayay iyagoo taa ka saaraya oo suulinayay qorayaan saxa masalan xaafid ibnu xajar kitaabkiisan taqriibu tahdiib oo kale nuskhadiisa fartee ilaa maanta fartiisna waa maxfuud oo waa la hayaa oo kale waa aadna fartiisu ma fiicna sheekha baa la yidhahdo aada buu farxuma ayaa taraajimtiisa tarjamo kamida dee meelo badanna way kuma jirtaa waa nin ahlubeytkii rasuul kamid oo xasan ibn alxasan ibn alxasan ibn cali wey magaciisu waa taa waana dee caadi magaciisii tarjamada markuu qorayo xasanta hore mooye xasanta labaad saxa ayaa dul taalla ta labaad ta saddexaadna saxa dul taalla sababta waxa weeye waxaan de waa caadi oo waa sii jirtay laakiin curdu shaki u yahay in meeshii dee xasan ibnulxasan magacyadan istabagale isku midkaa loo qaataa meeshii imanaysa takraar meesha inuu jiro oo kuwan barkood ay qalad yihiin oo soo noqnoqdeen oo wax mukarara uu yahay si haddaba aantaa loo tawahumin oo meesha looga saaro shakiga oo waxan inuu sugan yahay loo caddeeyo ama u caddeeyo ayuu saxa ku dul qoray ujeedadu waa arrinku waa sidan yaan la shakiin yaan wax kale loo qaadan yaan takraar loo qaadan haddaba meelaha caynkaas oo kale ah ee isagoo riwaaye ahaan ku sugan wasna leh ama macnihiisna caadi yahay laakiin wax kale laga tawahumi karo shaki iman karo ayaa calaamada qorayeen oo ujeedadu waxaan waa la hubsaday waa la dabdiyey saas buu yahay ayaa markaa ujeedadu ay tahay taas iyadu waa ta hore ama ta dambe ee calaamada keliyaa wixii hadduu riwaayo waa ku soo arooro riwaayadii saxiix buu ku yahay laakiin markan macno ahaan la eego khalal baa ku jira khalalkaasi wuxuu ka iman karaa kelimadii oo adigu ama mabtuuro ama ay wax ka nuqsaansan yihiin oo saa dee riwaayada ay kuba timi khalalkii wuxuu kaba iman karaa iyadoo icraabteedii waxaan aanu icraab ahaan aani hagaagsanayn ama macno ahaan waxani aanu luq ahaan toosnaynba taas oo kale ayuu khalalku kaba iman karaa bal adigu kelimadii khalal xagga macnaheeda jiray macno ahaan laakiin riwaayo ahaan naqsaa ugu soo aroortay ayaa calaamadan saadkaas oo ah meeshii nuqsaanta jirta ay tilmaamayaan inay riwaayadu sidan ku timina ay tilmaami ayay ku qori jireen may bedeli jirin iyagoo ay arkayaan macnihii inuu wax kuba jiro de waxaaba dhici karta isagii tana u muuqatay janibunbuu kaba arkay cid isagii dee bal markaa kale inay wejgeedu waxaan uu isleeyay waa khalal baa ku jira ama nuqsaan baa ku jirta uu wejba leeyahay riwaayo kale ay tuusaa macnaha kalena ku toosan yahay macno ahaanbo cid kale ay ugaba muuqatay wixii de hadduu markaa bedelo inuu wixii sawaabkaaba bedelo ama wax wejlaba bedelaa suurtagal noqonaysa haddaba waxyaalaha caynkaasee nuqsaani xaggii macnaha jirtay laakiin riwaayo ahaan ku sugan maaha wax taxriifoo iska dhacoon riwaayo ku jirin riwaayadii saasu kuba yimi xaggii kale wax jiran taasna calaamadan saadka oo calaamad tamriida oo ama daba ay kaba cabiri jireen ayay bal markaa ku qorayeen taas waa bal markaa meelo kaleoo calaamada ay ku qorayeen dabada laakiin aan ahayn calaamad tamriid aan ahayn taasna way noo soo socotaa haddii la yidhaaho laba abyaada dab uu inoogu sheegay wuxuu uhi wakatabuu way qoreen culimada dee iyagu itqaanka ehelka uu ahaa kutubtooda u cinaayooday dabdigeedu saxa waa lafdiganoo wada dhan bay ku qoreen cala almucaradi kii u bambaxayay waa lafdigii ama cibaaradii ama dee kelimadii iyo adigu inti hadalkiiba isagu curdo u ahaa lishaki shaki in laga shakiyo waase goorma in urtudiya haddii waxaa laga raali noqday oo uu dee sugan yahay naqlan xagga riwaayo ahaan oo riwaayadii waa ku soo arooro waa ku sugan yahay wamacna macnaahaana macnihiisu waa caadi laakiin shaki baa imanaya sida misaalka aan sheegno kale taas bay meesa shay shakiga uga saaraan bay taa u qoreen wamaraduu way tamriidiyeen ama calaamadii tamriidkay qoreen oo fadababuu waa tafsiirun fa'dana waa fa'dii tafsiiriyeed ahayd fatuubuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum oo kale towbada nafteeda qatayga ahayd haddaba markaasaa waxay dabbay u yeeleen ama dabbay qoreen oo waxay ku dee ragceen meeshii ku kareen iyagoo khalalka meesha jirta tilmaamaya riwaayana inuu ku yimina dee caddaynaya saadan saad saadaasoo tumadu la jiidayo oo la qoriyo fowqa aladii xarafkii ama lafdigii korkii saxa sugnaaday wuruudan xagga riwaayo ahaan u sugan laakiin wafasada fasahaaday macnan wey macnahaan fasahaaday markaa sheekhu wuxuu uhi raximahu llahu tacaala isagoo meelo kale oo calaamadan ay lagu arkay kutubta dee dadka ahla alcinaayati bidabdi ay lahaayeen calaamadani ay kuba taallo aan ahayna tamriidkan ayaa wuxuu uhi wadababuu waxay daba u yeedheen oo calaamadan saadka ay ku dul qoreen fi lqadci fii mawdici alqadci maxalkii inqidaaca iyo walirsaali irsaalka meeshiisii markay asaandiin noqoto wa bacduhum barhkood fi lacsuri alkhawaari kaana wuxuu ahaa fi lacsuri alkhawaari zamanadii horee tegay yaktubu mid qora saadan saad qora cinda cadfi alasmaa alasmaa i wuxuu adigu u qasriyay oo wasanka daraaddeeda waa ismi mamduude cinda cadfi alasmaai asmaada isku cadafkeeda ama cadafkeeda agteed oo markay meeshii ku soo aroortay sina asmaa iskuba cadfan sanadkii taas buu saad qoray halkaa mawdicil cadfiga ayuu qoray tuuhimu fa tuuhimu markaa waxaabay ku moodsiin oo ruuxii ay u qaadan tadbiiban inay tahay wax khalal jiro oo calaamadii dabada ama tamriidka ay tahay arrinkuna sidaas ma aha oo calaamad daba ma aha kadaaka sidaas oo kale idma waxay calaamadan qoreen dee calaamadan imakaan ahayn oo saadkaa keliya iyadoonay tamriid ahayn ama tadbiib aanay ahayn idma madu waa iska zaa'ide id xaysu meeloo yakhtasiru uu gaabsanayuu soo ikhtisaarsan altasxiixa lafdigii tasxiixee saxadii dhammayd bacdun bacdi raggaa wax qoraya ka midina ikhtisaar ahaan saxadii ayay saa teliya ugu kaaftoomeenoo markaasaa yuhimu isaguna wuxuu kuba moodsiinayaa tadbiiban walaysa bitadbiibin inuu tadbiib waxaan yahay iyo tamriid iyadoonu ahayn weeye marka umuuraha ah dabadii sideedii ay u isticmaaleen laakiin macaani kale leh ean ahayn tamriid iyo wax nuqsaane ay kuba sugan tahay wainamaa yemiisuhu waxa soocaya oo umuuraha kala saari oo markaa ay saadkani ay calaamo tadbiib tahay iyo markan ay dee cadafkan asmaada tahay markan ikhtisaar tasxiix ay tahay iyadoo kutubtii kala dunayd ee farta ay dee ahlal cinaaya ay lahaayeen bidabdina umuurahaasi ay kuba sugan yihiin waxaa kala soocaya liman yafhamu ruuxii wa fahmayo dee waa ruuxii fidnadii iyo fahmo lahaa umuuraha waa kala soocayaayo dee fahmaduna iyo fidnaduna min khayri maa uutiyaha linsaanu wey wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala kale sharaxna sheekhu si fiican buu uga sharxay ayuu dee macna ahaan buu ku sharxaya alfaad ahaanna ma sharxayeen ayaa muxuu halkan inoogu sheegaya raximah llahu tacaala waxaa dhacda haddii imika sanadkii inqidaac ama irsaal ku sugan yahay sanadkii dee saasuu kuba yimi laakiin meesha waaba irsaal baa jira oo saxaabigii aanu jira ama inqidaac baa jira culimada iyagu aada ugu cinaayoonaya xagga dabdiga iyo bal umuurahaas iyo dadka ufaa'iideyntood ayaa halkay inqidaacu dhacay ama halkii irsaalku dhacay ayay saad ku dul qorayeen waa calaamadii tamriidka ama tadbiibkii riwaayadii sidaasay ku timi tanna markaa maxay tilmaamaysaa maha khalal kale oo dee nuqsaan imika xaggan eh walow dee nuqsaantan sanad jire eh meeshii waxay tilmaamaysaa in sanadkan dee qadci ama irsaal jiro maxalkii qadciga ama maxalkii irsaalka iyadoo dee baraarujintaa laysku baraarujinaya ay tahay in meesha ay dee wax ka dhacay dee saha riwaayada kuba timaadeen laakiin nuqsaan sanad jirto inqidaac jira ama irsaal ayaa calaamadaa barhkood qoreen